barnaamijka dhallinyarada maanta
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha disembarra waa koob iyo soddon sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waana maalintii ugu dambeysay sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aanu idinku hayno barnaamijkeenan duhurnimona waxaa ka mid a xubintii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aanu kaga hadli doono doorka ay dhallinyaradu ka qaadan karaan nabadgelyada
waxay ila tahay in nabad waarta lagu heli karo wado wadooyinkii loo mari jiray in wado ka duwan loo maro oo hore waxaa loogu mari jiray qaab odayeed ooda dhaqameedyo a loo diri jiray in looda hadlo marka waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed maadaama boqolkiiba toddobaatan iyo shan iyo in ka badan ay dhalinyaro yihiin in markaan loo maro oo aan anagana aan u marno in dhalinyarada ayaga ruuxooda ay nabadoono noqdaan ayaga nabadda ay raadiyaan sidoo kale dhinacii heesaha ayaan iyana ka marhnayn barnaamijka
wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan sidoo kale barnaamijkeenan inta uu socdo marka horese warkii caalamka saraakiisha dalka ciraaq ayaa sheegay in laba qarax oo loo adeegsaday bambooyin lagu soo xidhay gaadhi basa oo taagnaa suuq ku yaala bartamaha magaalada baqdaad ay ku dhinteen ugu yaraan shan iyo labaatan qof maanta oo sabtiya mas-uuliyiintu waxaa kaloo ay sheegeen in ugu yaraan konton qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi dadka dhaawacmay ayaa qaarkood xaaladooda aada looga dayrinayay sida laga soo xiganaya mas-uuliyiinta caafimaadka mana jirta ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi khasaaraha badan geystay madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa ku ammaanay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin in aanu ka falcelinin tallaabooyinkii uu qaaday madaxweyne obama ee ku aadanaa cunuqabatayn uu kusoo rogay dalka ruushka maalinnimadii khamiista cunuqabataynadan ayaa obama ku sababeeyey inay ahayd faragelintii ay hay-adaha sirdoonka ruushka ku sameeyeen doorashooyinkii maraykanka ee sanadkan dhacay madaxweyne trump ayaa boggiisa twitter ka soo dhigay waxaan ahay ama waxay ahayd tallaabo wanaagsan dibudhigista isagoo sii raaciyey weligay waan garanayay in uu putin aada u caqli badan yahay putin ayaa sheegay in aanay wax dhibaato ah u geysanayn diblomaasiyiinta maraykanka islamarkaana aanay cidna eryi doonin
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a idaacaddii duhurnimo ee barnaamijkii dhallinyarada maanta ayaynu gudagelaynaa haatan kusoo dhowaada xubintii madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey halkana ka soo jeedin doona nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaannu kaga hadli doonnaa doorka dhallinyarada soomaaliyeed ay ku leeyihiin ka qaybgalka soo celinta nabadda iyo xasiloonnida waddanka waxaa marti iigu ah aweys cabdulaahi cabdiraxmaan ibraahim yuunis sheekh ibraahim iyo maxamed ibraahim beyle oo dhammaantood ka tirsan dhaqdhaqaaqa socdaalka nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada soomaaliyeed marka hore waxaan weydiiyey bal waxa uu yahay ururkan socdaalka nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada soomaaliyeed waxaana su-aasha jawaabtani ku horumaraya ibraahim yunis sheekh ibraahim oo madax u ah dhaqdhaqaaqani ururka dhalinyarada socdaalka nabadda isdhexgalka wuxuu bilowday labaatan iyo sideedii agost oo safar ah ku taganay magaalada baydhaba safarkaas oo ahaa in aan sameyno isdhexgal bulshadeed ayna soomaaliyeed aan bedelno wejigii laga laga yaqaano soomaaliya oo ahaa in meelaha qaarkood la tegi karin dhalinyaradana aan isdhexgeli karin marka hadafkeena uweynaa waxay ahayd in aan soo celino aragtidii ahayd soomaali inay tahay in soomaalina maxay ahaydeen dhalinyaradooda si kastoo gobolaha u kala ahaadaan laakiin fikradooda isku soo dhawaanaysa waktiyaha dambe aynay u diyaar yihiin maxay ahaydeen nabadda iyo horumarka dalka ka jiro inay ka qayb qaataan marka taasna waxay noo soo dhalisay aragti qurxan oo nagu dhiirigelisay inaan mar labaad safar labaad galno oo beledweyna u gudubno aanu kusii fikirno maxay gobolada soomaaliyeed hadduu alle idmo inaan mari doono iyo meelaha soomaalida ee degaan waayahay aweys cabdulaahi cabdiraxmaan ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiye awesow maxaa idinku dhaliyey in xilligan aad samaysaan dhaqdhaqaaqaasi dhinaca socdaalka nabadda ah maxaa keena in xilligan aad hadda kusoo baraarugtaan
horta aada umahadsan tahay iyo adiga iyo dhammaan bahda v o eda sida ay ugu shaqeynayaan barnaamijyada dhalinyarada iyo barnaamijyada guud ahaaneed ee horumarka bulshada soomaaliyeed ay u qayb qaadanayaan su-aasha ay weydiisadaan ka jawaabo ama aan isku daya intooda badan waxaa nagu kalifay qof walba waktigay maaragtay fikrad kusoo dhalataa ama gruub walba xilli ay fikrad bilaabaan wakti hadda laga joogo shan iyo shan laba iyo tobankii bishii september aan soo dhaafnay ayaa waxaan dhalinyardan anagoo ah isugu nimid program aan ka sheekaysanayay waxaan aragnaa in badan meelaha dhalinyarada ay isugu yimaadaan inay dhalinyarada eedeyn usoo jeediyaan waxyaabaha qaar meel saan anagana lama yeelin anaga waxaan looma sameynin ayagoo aynan gudanaynin mas-uuliyaddii ayaga ay ku lahaa waddanka waayo qof walba muwaadin ah waddanka wuxuu ku leeyahay mas-uulood ka tahay xaq buu kugu leeyahay marka dhalinyarada inta inay is eedeyso waxaan u dareenay inay tahay wax oo ceeb ah annagoo maaragtay waxaan ku fikirnay marka inaan wax isbedel ah aan samayn karno haddaan nahay dhalinyarada soomaaliyeed waa isku raacnay ilaa hadda waxaan nahay lix iyo toban qofood oo labada meelood hadda aan tagnay aan ku tagnay dhammaanteen iyo inta kale ee magaalada noo joogto oo asxaabteena ah oo fikirkaas nagu taageersan ama nagu taabacsan ay aada usoo dhaweeyeen waxaa waktigaan ugu soo beegna waxay ahayd isbedel inaan samayn karno oo fikradihii hore naga horeeyey ama dhalinyaradii anaga xoogaa naga da-weyneedoo ay aaminsanaayeen inaan la socon karin inaan waxba dhalinyarada dhaqdhaqaaqa aysan samayn karin xilligaas inaan kusoo beegno taas ayaa nagu kaliftay anaga waayahay maxamed ibraahim bayle ayaan jeclaan lahaa markaa inaan usoo jeestay maxamedow hadafkiinu muxuu yahay maxay tahay waxa aad tiigsanaysaan dhalinyaradiinan socdaalka nabadda bismillaah aada umaasan tahay walaal waxa aan tiigsanayno oo ugu dambeeya waxay tahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah oo nabadaasna ay horseedeen dhalinyarada dhalinyaraduna ay noqdaan nabadoonada beri insha allah iyo sidoo kaleeto isdhexgalka nin kasta oo dhalinyaro ah meel kasta oo geyiga soomaaliya kamid a inuu xaq u yeelan karo inuu inta tago waxna ka barto kana kuna ganacsado kana guursado marka waxaan tiigsanaynaa insha allah dadka soomaaliyeed oo min cirif ilaa cirifka kale oo soomaaliya oo dhan si xornimo ay ku jirto inay ku tegi karaan wax ku baran karaan kuna ganacsan karaan sidoo kaleeto hormuud u noqdaan insha allah soomaaliya cusub ee nabadda noqon doonto waa gartay ibraahim yunis sheekh ibraahim waxaad sheegtay inaad tagteen laba magaalo oo aad socdaal nabadeed ku tagteen idinkoo ah dhalinyaro gaar ahaan magaalooyinka baydhabo iyo beledweyne marka dadkii aad la kulanteen maxaad u sheegteen oo maxaad wadeen oo fariin ah dhalinyaradi aan la kulanay maalka baydhabo haddaan ka bilaawda koonfur galbeed soomaaliya caasimadka kumil gaarka ah waxaa u sheegnay inay nahay dhalinyaro soomaaliyeed u socdaan waxay ahaydeen isbedel oo dhalinyarada oo maxay dhexdooda ka dhici doona baala idmo waxaa la kulanay bulshada rayidka oo oo qaybtooda badan ayaan ahayn waxaa tagnay jaamacadihii iskuuladii mas-uuliyiinta qaybadooda dhalinyarada ahna oo meelaga joogto waa la kulanay waxaa u sheegaynay in maxayd muhiim ay tahay waktigan cusub soomaalida cusub in la geli karo dhalinyarada hogaanka hadda kusoo bilaabatay hata xukuumadda ha noqoto ama bulshada meeliyaha kale ha noqotay oo hogaanka hayso in la gaaro waktigii dhalinyarada ahaa lahaayeen kuwii isbedelka dalka u keenay laga soo gudbay maxay ahayd liibaanayaasha lagu liibaanay in qayb kamid ee dhalinyarada loo adeegsan jiray aan aana nahay dad muhiim ah oon soomaaliyana maxay ahayd meel meel muhiima ka jooga muhiimna ay tahay inay nala qaataan afkaarteena oo ahayd in laga tago qabyaalada oo dadka qaarkood kusoo koraan saaxadda siyaasadaas ee dadka bulshada isku aragti duunaadaan taas aada ugu aada uga tegnay maxay dhalinyarada soomaaliyeed aan ku aragnay magaalooyinkaa tagnay waxaa kasii hadlayay oo kale in dalka iyo dhulka la jeclaado tahriibka la joojiyo waxaa tuseynay maxay leedahay dhibaatooyinka iyo rafaadka laga helayo tahriibka haddii xataa qofka oo tago meeshii uu rabay oo ka gudbo maxay ahayd badaha xataa la kulmi karo waqti badan dhibaatooyin badan ay ka haboon tahay inta waqtiga dhumaayo inuu uga faa'iidaysto dhulkiisa hooyo waxaa kaloo aan kala hadalnay in maxay ahayd dhalinyarada aada xooga u saaraan dhinaca waxbarashada aadna u saaraan isdhexgalka dhexdooda ah ka fogaadaan wax walba oo maxay ahayd keeni karo in dhalinyarada afkaartooda lagu kala aweeciyo oona u sababi kara maxay ahayd ayaga naftigooda in dhexdooda dhibaateetin la dhigo dhexdoodana isku dilaan ayagoo maxay ahayd lagu adeegsanayo ama arrimo siyaasadeed laga leeyahay marka gudoomiyaasha dhalinyarada gobolada aad tagnay aad aad ayay noo soo dhaweeyeen risaaladeenana meesha ayaa gaarsiinay kadibna waxaa ka codsanay magaalooyinka beedhabo iyo beledweyne tuulooyinka iyo degmooyinka goboladaas ama hiiraan ha ahaata ama gobolka maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ha noqotee in ay sii gudbiyaan guddoomiyaasha dhalinyarada naftigooda fariinta aawadna ee degmo degmo iyo tuulo tuulo ay u gaarto insha allahna waxaan rajeynaynaa safarada kalena in aragtidiina kale aada soomaali dhalinyarada soomaaliyeed u ogaa doona haddaan leedno waayahay awees cabdulaahi ayaan jeclaan lahaa inaan su-aashan weydiiyey aweesow waxaad ku dhalateen ama aad ku korteen soomaaliya oo ay colaadi ka jirto dhul ay dagaalo ka dhaceen sida aad ii sheegteen muqdisho ayaad wada joogtaan marka maxaad la qaybsan laheedeen dhalinyarada soomaaliyeed ee nasiibka u yeeshay inay ku koraan dhul nabad ah maxaad u sheegi laheedeen
horta qof walba oo maxaa la yidhahdaa bini aadam ah wuxuu u baahan yahay nolol oo nabad ah inuu ku noolaado inteena badan ama dhalinyarada soomaaliyeed ee waddanka gudihiisa ku nool waxaa laga yaabaa dagaalo iyo rafaad iyo inay kusoo koreen laakiin inta badan dadka waxaa wax ka bedelo marka ugu horeyso wacyiga ayaga ay ku nool yihiin ama maxaa la yidhahdaa adduunka ay maarata arkayaan maxaa telefishinada laga fiirsanaayo ama macluumaadka aad ka helaysid qof asxaab ama qof ehel oo jooga meel kale iyo maxaa la yidhaahdaa soomaaliya taariikhda markii laga sheekeynaayo base loo soo qaato saddexiyo toban qof oo dhalinyaro ah inay maanta heerka ay joogto soomaaliya inay soo gaarsiiyeen kadib ayaa waxaan nagu aan ku fikirna annaga waddankan waxaa la yidhaha dhalinyaro iska leh soomaaliya iska leh khaasatan dhalinyaro iska leh dhalinyarada marka adduunka kala joogto waxaan u sheegaynaa ama aan la wadaagaynaa qof walba waktiga maxaa la yidhahdaa uu dhimanaayo maktuub cinda allahi waa alla agtiisa ka qoran tahay maalinkaa dhimanaysid laakiin waddankan hadda adiga aad maaragtay wax u qaban weysid maxaa la yidhahdaa meel kamid a xataa aad aad wax u sameyn weyso wax adiga afkaaga aad ku qaban karto aad ka sheegi karto ama adiga aad leedahay waxaa la yidhaha waxaan anaa samayn kara haddaad dhihi karto aad samayn weyso berito waa lagu weydiinayaa oo waxaa la yidhahdaa waddankaaga waxba umaadaan soo qaban marka waxaan la wadaagaynaa annaga haddaan nahay dhalinyarada soomaaliyed ee waddanka gudihiisa joogto waxaan diyaar u nahay qof walba oo dhalinyaro waddanka gudihiisa jooga ama dibaddiisa jooga inaan la shargaraynaan rabnaa barnaamijkan waa barnaamij dhalinyaro waaye cid gooni u leh ma lahan annaga waxaa waaye waxaan samaynay keliya hadda bilow dhamaystirka waxaa laga yaabaa in maxaa dad badanoo annaga aanan ahayn annagaba aan qof annaga naga mida uusan ku jirin inuu ka qayb qaato marka qof walbo dhalinyarada waxaan u sheegayaa ama aan la wadaagayaa waad ka soo mid noqon kartaa barnaamijka socdaalka nabadda waa ka qayb qaadan kartaa si nabad soomaaliya looga dhaliyo waxaa looga fadhiyaa dhalinyarada soomaaliyeed ayada ayaa ah roolkii maarata waddankan ama qofka waddankan uu sugayo waa dhalinyaro dadka waalidiintana oo ah maxaa la yidhahdaa waqtigooda way soo qaatay waddanka intay waxay soo sameyn karaan ha fiicnaadaan ha xumaadaan intooda badan wax fiican ay soo sameeyeen inta kale waxaa laga rabaa maanta dhalinyaro annaga ayayna sugaysaa mustaqbalka waddanka adduunka inaan wax la qaybsana annaga ayaana laga rabaa haddaanan dhalinyaro waa mahadsan tahay awees ibraahim beyle rajadiina ah in nabad waarto ay helaan dhalinyarada soomaaliyeed intay la eg tahay wallahi yahow rajadeena ah in nabad waarto la helo aaday u badan tahay maxaa yeelay dadku waxay fahmeen muhiimadda ay leedahay nabadda maxaa yeelay qofka wuxuu dareemaa waxa ka maqan markii uu culayskeeda iyo dhibkeeda u arko dagaal waa soo aragnay rubuc qarni ayay soomaaliya burbursan tahay oo dagaalo ay ku jirtaa khaasatan dhalinyaradii ay ku hoobteen ayagoo loo adeegsanayo maskax lagu adeegsanayo oo qori ahaan loo adeegsanayo ayaga dagaaladii ay ku dhimanayaan kan wax dilaayo iyo kan la dilaayo waxay ahaayeen dhalinyaro bulshada soomaaliyeedna boqolkiiba toddobaatan iyo shan in ka badan waa dhalinyaro dhalinyaradana waxaad moodaa markii aad taariikhiyan dib u raaciyo tobankii sano ee lasoo dhaafay waxay waxbarashadooda ee noqotay mid aada u badan sanad kastoo jaamacadaha waxaa kasoo baxo dhowr iyo toban kun oo arday iskuulladana sanad kasta waxaa kasoo qalin jibiya ilaa soddon kun oo arday taasi waxay kutusaysaa in waxbarashadii ee sare u kacday mar kastoo ay waxbarashada sare u kacdo qofka jahliga uu ka fogaadana wuxuu dareemayaa ahmiyadda iyo muhiimadda ay leedahay nabadda rajadeena ah in nabad waarta la helo aaday u badan tahay waxaana ka rajeynaynaa inuu ilaahay gacmaheena ku aqbali doono oo socdaalkaa nabadeed markii aan cabaar wadno wax allo wixii aan soo islaaxino inay insha allah gadaashin aysan tidnoogi doonin insha allah ibraahim yunas sheekh ibraahim magaa- magaalada muqdisho ayaad joogtaan dabcan marka maxay tahay sababta aadan magaalada muqdisho aadan uga bilaabin socdaalkiina nabadda oo aad gobollada u doorateen
magaalka muqdisho intaana bixin gobolada soomaaliya qayb kamid a ka bilaabin waxaa la sheergareen gudoomiyaha dhalinyarada gobolka banaadir afkaarta awadnay maadaama muqdisho aan joogno waxayna ka xasuusnaa dhalinyaradeena dhammaanteen waxaa waxayna la noqotay maadaama ololo oo qaabo kala duwan aan muqdisho uga bilownay qaybo kalena aan ka qayb qaadanay oo aadna u muuqan laakiin aan jeclaysanay in aan kasoo bilowno gobolada markii aan imaanana muqdisho dhammaantood aa isku keena maxay ahayd maxaa laleeyahay guddoomiyaasha dhalinyarada gobolada maamul goboleeda soomaaliya kadib aan ku qabano maxay ahayd shirweyne oo u quseeyo maamul gobolada dhalinyarada iyo gobolka banaadir oo horkacayo markaan ku guuleysto kadib waxaa rajeynayna hadduu alla idmo inaan aadno maxay ahayd gobolada waqooyi insha allah anakoo rajeynayno inaan soo celino aragtidii isdhexgalkii ummadda soomaaliyeed anagoo ka fog arrimo siyaasadeed waxaa jecelnahay inaan soo celino maxay ahayd soomaalinimadii iyo umadnimadii sidaas kadib a waxaa isku aan ku heshiinaynaa inaan u gudubno maxay ahayd jabuuti iyo iyo meelaha kale marka sida badan ayada soomaaliyeed waxaa waxaa lagu kala qaldaa arrimaha siyaasadda iyo arrimaha umadnimada siyaasadda iyo iyo iyo dadnimada waxaa umalaynaa farqi inay udhexeeyaan waayahan dambe waxyaala qaarkood laisku qasaayay marka waxaan rabnaa inaan baabi'ino in afkaarta ahayd maxaa lahayay dhalinyarada inay inay kala duwan yihiin laakiin ay noqoto mid ah ummadda soomaaliyeed inay wada hadli karaan dhalinyaro soomaaliyeedna adduunka meel walba ay ka joogaan si fircoon oo nabad nabad nabad nabad ah ay ku hadli doonaan kadibna waxaan rajeynaynaa in wax walba oo oo wada hadal iyo tafaawud ku dhici karo in mustaqbalka ay dhaco marka soo sheegeen walaalaha iigu horreeyeen waaye waxaa hiigsanayn waxaa waaye soomaaliya nabadda maanta taagan inay sii socoto ay noqoto dal laga arkayo africo ama adduunka dhan kasoo kabsaday colaad muddo dheer soo socotay isbedelkaasna ay ka qayb qaateen dhalinyaro soomaaliyeed oo diyaar u ah inay wax walba u huraan dalkooda iyo iyo dadkooda waayah gabagabadii ayaan soo gaarnay ugu dambeyntii sidee lagu heli karaa nabad waarta oo ka dhalata soomaaliya aweys ayaan jeclaan lahaa inaan ku hormaro aweys
nabad waarta waxaa lagu gaari karaa soomaalida inteeda waxaa badan waxaad dareemaysaa inay waxyaabo badan oo tuhumaad iyo dhibaatooyin soo dhacdhacay kadib maanta inay u baahan yihiin inay wada hadlaan haddaan la wada hadlin waxaa la yidhaha wax kala soconaayo ama wax oo nabad oo la gaari kara ma lahan haddii soomaalida ay wada hadasho wada hadalkaas waxaa ka dhalan doona isfahm haddii la isfahmana nabadda waxaa waaye meel walba way ka imaan doontaa insha allah
maxamed ibraahim beyle adi aragtidaada ku aadan sida nabad waarto looga heli karo ama looga hirgeli karo soomaaliya maxay tahay
haddaan ku geeriyo fikirkeyga ina waxay ila tahay in nabad waarta lagu heli karo wado wadooyinka loo mari jiray in wado ka duwan loo maro oo hore waxaa loogu mari jiray qaab odayeed ooda dhaqameedya a loo diri jiray in lawada hadlo sidoo kale waxaa loo diri jiray qaab siyaasadeed a lawada fadhiisan jiray intan wax way tari waayeen marka waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed maadaama boqolkiiba toddobaatan iyo shan iyo in ka badan ay dhalinyaro yihiin in markaan loo maro oo aan anagana aan u marno in dhalinyarada ayaga ruuxooda ay nabadoono noqdaan ayaga nabadda ay raadiyaan oo ayaga wada hadlaan oo ayaga ay dadka isu keenaan oo ayaga ay noqdaan role modelkii nabadda raadinaya marka waxaan aaminsanahay maadaama boqolkiiba toddobaatan iyo shan iyo ka badan aan nahay dadkii ugu badnaaya soomaalina aan nahay haddii annaga barnaamijkaas guda galno inuu guuleysan doono insha allah uu success noqon doono oo markaas laguna bixi doono waa mahadsan tahay ibraahim yunis haye adna maxaa kusoo koobi lahayd sidii ay soomaaliya u heli lahayd nabad dhalinyarada soomaaliyeed aniga waxaa aaminsanahay horena u aaminsanaa haddana isii xaqiiqsantay markaan gobolada soomaaliya qayb kamid a aa tagnay in dhalinyaro soomaaliya dad fiican oo israbo inay yihiin bis lagu kala weecinayo siyaasada kala duwan laakiin waxaa ogaaday in adeer soomaaliyeed ay isbeddelka diyaar u yihiin diyaarna u yihiin ayaga ruuxooda nafsadooda inay inay ka keenaan marka insha allah taasna waxay ku waxay ku waxay ku dhamaan nabad waxay ku imaan kartaa in la wada hadlo intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo ay marti igu ahaayeen awaas cabdulaahi cabdiraxmaan ibraahim yuunis sheekh ibraahim iyo maxamed ibraahim beyle oo dhammaantood ka tirsan dhaqdhaqaaqa socdaalka nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada soomaaliyeed tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayey wararkii barnaamijkii madasha dhallinyarada isla nuur ayaa haatanna wararkii ugu dambeeyay dhinaca yara inoo haya
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna dhallinyarada maanta aan ku bilowno afrika iyadoo ay bartamaha bisha soo socoto furmi doonaan ciyaaraha koobka qaramada afrika ee sanadka labada kun toddoba-iyo tobanka ayay xulalka bilaabeen toddobaadkan inay magacaabaan ciyaartooyda ay la shartagi doonaan tartanka tababaraha xulka masar hector cuba ayaa magacaabay liiska ciyaartooyda uu la tegi doono dalka gabon waxaana durbadiiba xidigaha aanan iska dhex arkin liiska ka mid ah weeraryahanka kooxda zamalik basim mursi mursi ayaa xulka looga reebay sababo la xiriira dhinaca anshaxa kadib markii ay isku dhaceen qaar ka mid ah kaaliyayaasha tababaraha xulka masar ayaa waxaa ku jira koob iyo toban laacib oo ka ciyaara dibadda waxaana ka mid ah weeraryahanka kooxda rome maxamed saalex gooldhaliyaha kooxda arsenal maxamed alnini iyo ramadaan subxi oo u safta kooxda stoke city ciyaartooyda uu sida lama filaanka ah uu macalin hector kubar uu ugu daray xulka qaranka ayaa waxaa ku jira ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda zamalik maxamed ibraahim iyo weeraryahanka kooxda almasri axmed juma masar waxaay isku gruub yihiin xulalka gana maali iyo uganda xulka maali oo ay isku gruubka yihiin masar ayaa isna soo saaray liiska xidigaha ciyaartooyda tartanka uga qaybgeli doona xidigaha caanka ah ee ku jira ayaa waxaa ka mid ah laacibka garabka uga ciyaara kooxda crystal balace ee dalka ingiriiska bakari sako laakiin waxaa xulka laga reebay ciyaaryahanka kooxda middlesbra adama tarayore kadib markii uu diiday waxaa kale oo ku jira laacibiinta xulka qaranka maali labada laacib ee walaalaha ah ee kala ah sambawo iyo mustafa iyo tabare sidoo kale macalinka xulka qaranka senegaal ayaa magacaabay xulkiisa waxaana ku jira dhowr ciyaaryahan oo ka ciyaara horyaalada kubadda cagta ee yurub senegaal waxaa weerarka uga ciyaari doona laacibka kooxda liverpool sadio main iyo gooldhaliyaha kooxda stoke meme biram diof dhanka qadka dhexena waxaa kasoo muuqan doona saddex laacib oo iyana ka ciyaara horyaalka ingiriiska oo kale ah shiiko kuyate oo u safta kooxda westham maxamed diyame oo u ciyaara newcastle united iyo laacibka qadka dhexe ee kooxda everton idriis gen guaye kulanka ugu horeeya ee koobka qaramada afrika senegal waxa ay shan iyo tobanka bisha janaayo ay la ciyaari doontaa xulka qaranka ee tunisiya gruupka b oo ay ka tirsan yihiin ayaa sidoo kale waxaa ku jira xulalka algeria iyo zimbabwe ugu dambeyntiina horyaalka ingiriiska caawo fiidkii kulamo xiise leh ayaa dhici doona kooxda banley ayaa fooda dari doonta sunderland hogaamiyayaasha horyaalka ee chelsea ayaa la ballansan kooxda stoke lester city waxa ay martigelin doontaa kooxda westham manchester united ayaa booqan doonta kooxda middlesbra kulanka uga adag ee toddobaadkanna waxa uu caawa dhex mari doonaa kooxaha liverpool iyo manchester city dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna duhurnimo waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey dhinac yaraa nala socodsiiyey dhinacii heesa intaynaan aadinna madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa ku ammaanay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin in aanu ka falcelinin tallaabooyinkii uu qaaday madaxweyne obama ee ku aadaana cunaqabataynta uu kusoo rogay dalka ruushka maalinimadii khamiista cunaqabataynadan ayaa obama ku sababeeyey inay ahayd faragelintii ay hay-adaha sirdoonka ruushku ay ku sameeyeen doorashooyinkii maraykanka ee sanadkan madaxweyne trump ayaa boggiisa twitter-ka soo dhigay waxay ahayd tallaabo wanaagsan dibudhigistu isagoo sii raaciyay weligay waan garanayay in uu putin aad u caqli badan yahay putin ayaa isagu sheegay in aanay wax dhibaato ah u geysan diblomaasiyiinta maraykanka islamarkaana aanay cidna ka eriyeen dalkooda haatanna dhinacii heesaa haddaan jalleecno waxaan idiin soo qabanaynaa hees ay ku luuqayso fannaanadda farxiya fiska
waxaan ehday aniga ah allayleh amaaliye haddaan ooyo yeelkay yeelkay waxaan ihday aniga allaylehe amaale haddaan ooyo yeelkay yeelkay ilmadaydaan qubaantay dhammaadi manishayda iyo ilmadaydaan qubaantay dhammaadi manishayda iyo weydihiyo gudooday indhihiyo gudooday ilmadaydaan qubaatay dhammadii manishayda iyo ilmadaydaan qubaatay dhammadii manishayda iyo weynihiyo gudooday indhihiyo gudooday urkii ku soo diray xaashaqay lowdhe urkii ku soo diray xaashaqay lowdhe ma eedaynin ruux kale ikhtiyaarka noloshiyo arrintaadan gaarka admi gacanta hogalin ma eedaynin ruux kale ikhtiyaarka noloshiyo arrintaadan gaarka admi gacanta hogalin
codkaas farxiya fiskana wuxuu gebagabo yahay idaacadayadii duhurnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen sahre cidla nuuri anoo ismaaciil xuseen farjara bashiir abikar ayaa dhinacaisna farsamada inoo jooga tan iyo intayna afarta galab nagu kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh- xiise leh
ma soo celiyo eersigu waa xorodil dufto amuusnaantu waa hil waahi ma soo celiyo eersigu waa xorodil dufto amuusnaantu waa hil waahi لما بهنو انتيو احدى لبركه قوية لما بهنو انتيو احدى لبركه قوية شوف تعرفي وقمقن